maqalka ka riwaayadiisa waa la celiyo culimadu way celiyeen tasahulkii maxaa kaba mid ah kan nawmi seexasho weeye majliskii samaaca la seexdo oo ninkii daalimka ahaa iyadoo majliskii aqrintu ay socoto samaacu uu socdo sheekii ama uu aqriayo ama laguba dul aqriayo ayaa majliskii seexanaya waa tasaahul waxaan la aqriayo ma dabdin karo ma ogaan karo waxaa la mida iyadana sheekha marka lagu dul aqriayo haddii sheekhan lagu dul aqriyay ay ahayd inuu qaladkan ogaado oo uu qaladka celiyo oo meeshii khadaa uu saxo uu isaga iskaba seexdo majliskii samaaca ku seexdona waa la mid labada xaalaba ama sheekh ha noqoto ama tilmiidkeed kaaba weyne walada waa markaa wadu tasaahul le waxaa kaloo la celiyey riwaayadiisa kii tasaahul u saaxiibkaha iyo fudaydtuu meesha iska fudaydsado cinaayadii loo baahnaa iyo ictinihii loo baahnaa aanu laba iman tasaahul usaaib markaa u saaxiiba fi ladaa ay fii xaalati ladaai waa gudashada xadiiskii la gudanayo ee cid kale lasii gaadhsiinaya xaaladeeda iyadana tasaahul u saaxiiba taasna oo iyada kan waaba dee sheekii bay noqonaysaa waa dadkii markuu gaadhsiinayay halkan waladaa-i baa inoo taala kolleyna matigan sadxulbaaqa la madbacaysan iyo musuunta hagaag u dabdisan ee goonida u madbacaysan iyo hamsada nimay oo walow dee ismiga asalkiisa uu mamduud yahay oo dee waa wasan ahaanun oo hamsadan olba walow aad moodo sharaxan fatxulmuqiis adigu ama dabcadan laba socota inay iyada dhacday hamsadu ay dhacday laakiin waladaa markaan aqrinayna kolley asalku waa mamduude laakiin waa wasan ahaanune oo markaa fii xaalati ladaai wey gudashada xaaladeeda ka isagu tasaahul u saaxiibana kaasna riwaayadiisi waa la celiyey oo tasaahulkii adihii waxaa la kaba mida kalaa min asli kalmuaddi sida ninka guudanayo oo kale xadiiskii gudbinaya dad gaadhsiin laa min aslin asal uu leeyahay oo uu ictimaadsanayo ka aqriayo ama waxa weeyaan taasi iyadoonay jirin ama meeshiiba yaallo asalkiisii ayuu xadiidkii aqriaya dee xifdi uu hagaag u xifdisan yahay axaadiistiisana maba jirto taasoo kaleba weeye waa iyadna tasaawul xaggii samaaca laga maqliyay isaga ama adihii isagana waa la celiyey aw qabila ay waman ruuxiina waa la celiyey riwaayadiisa qabila aqbalay atalqiina laqinitaankii wixii loo laqinayay afkan wax loogu ridaye loo laqinayay isagoo nursan xadiidkiisii inuu yahay aan bal markaa iska aqbalay taasna riwaayadiisa waa la celiyey aw ama seeqadu sifa la sifeeyey isaga talqiinka waa marka dambe ayaadan sheegi doonaaye dee waa ruuxii oo wixii kolba ninkan isaga kaba maqlaya ama ciddan u timi ay u laqintay idaahaan xadasakum fulan can fulan can fulan isagoo nursan inuu xadiidkiisii yahay iska aqbale yidhaah nacam ama xadasanii bihi fulan can fulan ba taasna riwaayadiisa waa la celiyey aw ama seqad uu sifa lagu sifeeyey alifta wallidlaaq marka uu sifa ficilka kuga sugan bilmunkaraati biriwaayati lmunkaraati waxyaalo la inkiro oo munkaraada werintiisa laguba sifeeyey kasratan ay xaala kawniha daata kasratin iyadoo munkaraadkaasi qolni u saaxiib oo dee ruuxii shuduud mar waa ka dhici karaa dadkii buu khilaafi karaa siay ku wariyeen si ka duwan oo raggii xufaadaha waaweynaaba kolley mukhaalafaad waa lagu arkay iyag iyo qalado kaba dhacay ee waa xagga badna oo munkaraadba axaadiistiis iyo shawaad ayaaba kuba badan aw amase curifa waxaa laguba ogaaday bikatrati sahwi qalad badan oo ninkii ama xifdiga ka warinayaba ka soo qaad xifdi markuu ka warinayo axaadiistiisteedii uma sheegayo khada'iisaa badan sahwigiisaa badan taasna isna riwaayadiisii waa la celiyey laakiin kan qayd buu raaciyo walxaal maa xadasa aanu ka waramin min aslin asal aanu ka waramin saxiixin oo kitaab dee la sugay la dabdiyey la muqaabaleeyo kutubtii kadee markaa u asalka ahayd lagu saxay haddii aanu ka warinayno haddii kaasal uu kaba warinayo dee cumdadu kitaabkay noqonaya afka waxaanu ka sheegayo maba noqonayso ee aanu asal markaa saxiixana aanu kaba waramin fahwa intii oo dhan isu wadageeyo fahwa kaas هو oo markaa muxuu ujeedaa waa almuttasifu bishayin min dalika intii ba iswada raaci waxa aan soo maray wax kamida kii isagu ku sifoobay raddun ay marduudun weye mid riwaayadiisa la celinayo weye iyaga agtooda oo waayo inta aan soo maray mid kamida hadduu ku sifoobo siqanimadiisii baaba dee dhaawacmaysa nuqsaani ay kuba imanaysaa dabdigiisii baa meesha iyadana kharab ama kharmi weyn iyo nuqsaan weyn ay kuba imanaysaa bal markaa taaba weeye uma inbuyin wax kaloo inoo yar biraadin abyadan saddexdaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo markaa uu meesha kusoo ururiyey bal umuuro raawiga ama sheekii haddii laguba arko oo dee waxay ku sifoobeen uu noqdo keenaya riwaayadiisii inaan la aqbalin oo inoogu biirayo umuurihii hore inu soo maray shalay dee walow khilaafuu kuba sugnaa kii xadiidka ujro kuba warinaya waataan soo aragnay aqwaashii kuba sugnayd baan sooba aragnay bal markaa haddii uu ninku raawidu uu sheekhi beeniyo ciddii wax ka warisay riwaayadiida asal ahaan been buu iga sheegaya igamaba warin xukunkeedii ayaan sooba aragnay ee umuuro bal markaa kaba horeeyeyna waynu sooba aragnay kii mubtadica ahaa iyo waxaa riwaayadiisa laga yeelaya umuuruhu way iswada daba socdeen ilaa noocan halku inoogaba soo bilaabmayba ee cadaaliya dabdi lagaba hadlayay haddaba bal umuurahana maxaa iyadana kaba mida umuuraha ruuxan xadiidka warinayo haddii markii hore uu warinayu sheekhyadiisa ka maqlayay tasaahul uu isaga xaggii kaba dhaco oo riwaayadu waxay u baahan tahay cinaayo dabdi baraarug loo baraarugo markaa wax la taxamulayo waana taasaa daraaddeed ruuxii looguma shardiyo bal cadaaladii haddaan iskaba dhigno dhinac dabdi loo shardiyey uu dabdinayo waxan uu isagu warinayo ama sadri ha ku dabdiyo ama kitaabe umuraha cinkana dabdigii baaba meeshii dee uu ku imanayaa waxweeya nuqsaan ama ruuxa cadaaladiisii baaba meela ay wax kuba imanayaan haddaba ruuxii xagga markaa uu warinayo aan cinaayada iyo wixii looga baahnaa jaanibka aan laba imanee fudaydsi iyo tasaahul riwaayadii uu tasaahushaday uu kaba dhaco riwaayada waa la celinayaa marka taa maxaaba misaalkeedii uu inoogaba dhigay sexashadii majlis samaacoosnan oo kale ah waqtiyadaa horena kolley imika ina ruuxan riwaayadiisa waxba inooguma sugnaanayaan iyo cusuur iyo cusuurba inagaba horeysay laakiin warin uu dee wixii warinayaa meeshii jirtay oo uu ruuxan xadiiskan aqriayo uu isaga ka warinayo sanad ahaanba uu gaba warinayo haddaba haddii uu seexdo raawigiiba markaa uu xadiidkii iyo majli maqalkiisii uu socdo seexashadaasi hadday tahay lula yar oo uu kolka lulooday oo aan dee bal marka la eego fahamkiisiina kaxayn ay tahay taas waxaa dhici karta dee inay inta badan dadkii way kuba timaadaa in oo markaa wuxuu hadduu luladaa kooban iyo waxaa yahay in layska daayaba walow dee culimmadii hore cinaayada lahaydee waxooda dabdinayay kolkol dadka majliska jooga marka waxaan ay dibaaq layidhaahaan ee noo dambaysa la qorayo magacyadii la qorayo dadkii majliska ama casharkaa dhegaystay magacyadoodii la qorayo ay dhici karta way ishaarayeen oo kii isagu luloonayo kale intii casharku socday waabay ishaarayeen markasta majaalistiisa ay ka dhacaysay waxaa kamida ibnu salaax kitaabkan aan hayno kitaabkiisa asalba uu ahaa salaax oo kale oo sunantan weyn ee bayhaqi leeyay mar lagaba warinayay oo majaalis badan laga wariyo waayo kitaabku waa kitaab aada iyo aada u weyn waxa weeyaan waa kitaab weyn oo aada u weyn markaa lagaba warinayay ba dee weliba mujalad kasdeeraad iyaba waaba maxfuud bay kusoo samaaci iyaba sidii loo qorayaaba kuba yaale ayaa waxaad arkaysaa iyadoo hebel iyo hebel iyo hebel ama waa loonayay ninkaas kuwaasi hebel iyo hebel way sheekaysanayeen kolkol oo dee sheekaa ka dhacaysay waxyaala caynkaas laakiin dee ayaan kaba maqnaana isagina way qoran tahay casharka wixii baa la wada qoraya marka taas oo kale markay macaad tahay ee bal baraarujintaas haba noqoto ay culimmadu kuba baraarujinayeen iyo iyagoo bal ixtiyaad untaas haba ahaatee laakiin macaad yar waxaa la arkaa inaani dee halkan gaadina ruuxi waa seexanaya markaa wax la leeyahayba ma maqlayo hadhowna inuu kitaabkiisa ku wariyuu doonaya ama se sheekhi ayay taasi kaba dhacaysaa allahuma haddaamu dee sheekhu nin intuu itqaankiisu badan yahay waxyaalaha caynkaasi dee waana la weyn kolley maha qalabkii dhacayay inuu u baraarugo aanay dee taasi ka mancaynu yaho ibnu kasiir baan ku soo aragnay sheekhiisii misi isagoo sheegaya sheekoo lulonaya in kutubta lagu dul aqriyayay oo haddana haddii ninkan raawiga hadda soo jeeday ee kitaabkii haystay aqriyaya qalad ka dhaco isaga aalosa markii waa baraarugayo qaladkiibuu ku celinaya xaafid ibn xajar bay isna taasi kaba dhacaysa bal raggaas duwa mooyaane laakiin de haddii ama sheekhu uu yahay kaseexanaya matan waxay leeyihin waa tasahlu xaggii xamligii ayaa kuba sugan marka kaa riwaayadiisii la aqbali maayo waa mid ka kale uu sheegay waa marka dambe dadka la gaarsiinayo taxamul iyo adaa way noo dambeeyaanba dhowaan oo xalat aladaa waa marka ninku markii hore axaadiisii maqlay imanka isagaa laga maqlaya waa gudanaya dadkiibuu u gudbinaya taasoo kalena ah xagga hurdadii waa halkeed waa sii un oo waa taa nili sheekh iyo raawigiiba laakiin xaggan kale gadashada xadiidkii markii laga maqlayo ee waxa weeyaan laba xaalo mid baa meeshii loo baahnaanaya ninkani nin xaafida axaadiistiisii hagaa korka uga haya oo taas waxaan lagu aqri lagu dul aqriayo ama uu isagu de lagu dul aqriayo kula socon kara inuu yahay taas iyadu waa mid oo xifdigii sadri ee fiicnaa ee aada u dabdisnaa haddaan taasi jirin waa inuu meesha yaallo kitaabkiisii sheekhadiisii uu kaba qortay ee usuushii ama dee kitaabkii sheekha ama furuucdii la qaabiliyey lagu taxay muqaabalada inoo dambaysan horena kutubtii hore uguma soo aragnay si loo ogaado nuskadani inay dibqa alasli tahay nuskadii asalkahayd mid waafaqsan wax farqiga u dhexeeya aanu jirin ay tahay haddaba markay taasi dhacdo haddii uu asalkaa kaba warinayo isagii ama ha haysto ama nin kale ha hayo oo kale nin kale ha hayo sheekhu ka aqriayo ha noqdo ha lagu dul aqriaye waa aadi adahi laakiin hadday noqoto isagoon xifdigaasna jirin sadri ee fiican isagoon asal fiicanna aan haysanoo ama asal maba jiro ama se asalkani asal la dabdiyey maaha asal lagu taxay usuushiisii maaha oo laleeya nusqadani tii bay waafaqsantay ka horeysay ayay ama dee u asalkahayd bay waafaqsan tahay xadiiskiina waa laga dhegeysanaya waa gudbinaya ama isagii baaba dee lagu dul aqriaya taasoo kale iyadna waa tasaahul xaggii riwaayada xataa asalkiisu haddaanu saxnayn dabdisnayn oo qoridii hore inuu ku kaafsoomay iyaduna maaha dee waa tasaahulku waa kuba sugan yahay noocasaasna wax lagama wariyo si inoo dambayso lamaba oga kitaabkii hore ee u asalka ahaayo sheekhan uu leeyahay xadathanii fulaan asalkiisii ama furuucdii lagu saxay inay sumid yihiin in kale lamaba garanayo marka taasoo kalena waa tasaahul iyadna ruux caynkaasa taa lagu ogaado riwaayadiisa lama aqbalayo kolle mudanafaa kuba sugan arrinta kale talqiin horta waxaa la iskaba idhaha atafinu talqiin waxaa kala idhaha waa ruuxi wax loo laqino waa tan aan naqaanaba dee ruuxa meyidka ama dhimanaya laqinitaanka loo laqimaya laa ilaha illa allahu laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allahu adilada qaarkoodna waata ay jirto malaa dee aaraa hore oo rag mutaqadimiin ay lahayna way jirtaaye maydka marka qabrigiisa geliyay wax talqiin la idhaha barhkood ay kuba tagaan kutubta qaarkoodna wax saas ay kuba sugantay sa sida beberiga la isticmaali jiray oo talqiin waa la qinid ruuxii baa afka wax loogu ridayaa la leeyahay waxbaa la odhanayaa si uu isagii u yidhaaho oo kale talqiinta xadiisku waxa weeyaanu waa iyadoo dee nin baa u imanaya sheekhba ama raawiba u imanaya wuxuu ka odhanayaa xadaakum fulan deisagu xadaanii ma isagii waa riwaayadiisi waxa leey waa axaadiistaadii xadaakum fulan can fulan can fulan can fulan markaa ninku hadduu bal horta hubsado ama xifdigii ha noqoto ama usuushiisiiye riwaayaad waxaan la sheegay inuu xadiidkiisi yahay uu warin jiray ee isagu riwaayo u lahaa ninkan la magacaabay kaba wariyey uu iska hubsado oo markuu taa ogaado uu dee bal ama kaa ruuxii u ogolaado inuu ka maqlo ama uu celiyo waa nin dee daabid ah oo tasaahul aanu xaggaa kaba dhicin talqiinna aan aqbalin ninku haddii marka uu ninku yidhaha xadatakum fulan can fulan can fulan un odhanayo nacam xadaanii fulan can fulan can fulan ma hubsanayo taas oo kale waa ka yidhaahaan talqiintu aqbalaa wixii afka loogu ridin buu aqbalaa taasna maxay keeni dee ninkan cadaaladii daalibka muu hubsan axaadiista ninkiisii inay haytay muu hubsan markaa taasi waxa weeyaanu waa tasahul weyn oo xaggiisa kaba dhacay ama dee waa nin aan la ictimaadsan karin talqiin buu aqbalaa dee waana ragi bay jireen barkood kolkood la iin iyagoo ku hubsanaya waa kuwani waxaanay samaynayeen kolkood ba dacafiyo dadka waxaan bay intay ku sameeyaan baa ninkii iskaba qaadanayay horaga qaarkood dee nin uu xaggan hoose magaciisa kuba qoran oo kale iyo iyadoo xabsinu qiyaasta la yidhahna u yimi xadaatkum caaishatu bintu dalxa can caaisha bikada يقول نعم حدثنا آه، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة هذا حدثكم القاسم عن عائشة بمثلي سير مكذب أولني والراعي مركز القلنا هذه ذاتك مثل كتوبة وحاد تسن أمبر ربسمو يقوى الكلاينيك وحلقة بقرنيو وحا الله لقيني بلغة قرنيا دي أحاديث هذا منكر أن أنشرين بالنقوم إيسا فأقول بالمركز وتلقين تأقبل أيو إيضا رواية سيسنا لما أقبل أيو ولا علم أيو haddii waxa weye ninkan ay xadiidkiisii uu ku badnaaday sheeg oo hadiyo goor sudud buu wariyaa iyada dee wixii mararka dhaca ruuxii basharka weeye khada iyo qalab lagama badbaadayo laakiin riwaayadii baa ku badan axaadiistiisii baa hadiyo goor dadkii buu khilaafaya wax munkaruu warinaya wax shaa buu warinaya dee kaasna waa dabdilay horta wuxuu kaas dhacday nawaataynu soo maray ruuxa hadiyo goor waafaqaya dadkii dabdiga lahaa waa nin daabida haddii kalena daabid maaha ninkani waa dabdi la-aan oo dabdi baan jirin oo iyadna riwaayadiisii la aqbali maayo bal marka ta shanaade uu sheegtay waxa weye ninku markan uu xadiiskii aqriayo sheegayo qalabkiisa iyo sahwigiisa ayaa badan haddaba taa hadduu xifdigiisii ictimaadsanayay sahwina uu ku batay dee iyadna dabdi ma jiro riwaayadkii la aqbali maayo laakiin hadduu kitaab u dabdisan oo la saxay oo qoran uu lahaa cumdadna ay kaa tahay haddii isagii laga qaato kitaabkiisii la ictimaadsado wuxuu ka warmay nima kitaabkiisii ay tahy afta waxa ka dhacaya dhib ma laha oo waayo kitaabka la ictimaadsanaya markaa suuradaa waa laga soo reebay laakiin wixii kale haddaanu kitaabkaasi jirin iyadna riwaayadii lama celinayo bal intaas weeye intuu inoo sheegay oo wuxuu yihi waridda waa la celiyey oo macnada culimadii a'imadii way celiyeen duu tasaahulin waa riwaayatu duu tasaahuli way mid tasaahul u saaxiiba iyo fudaydsi riwaayadii filxamli xagga werinta marka uu wax warinayo ee uu taxamulayo wadalika ka noomi seexashadiiba weeye majliskii samaaca ama sheekha kaba dhacaysay ama daalibka kaba dhacaysay waladaa gudasho ey wa fii xaalati aladaa waduu tasaahulin tasaahul mid u saaxiibana waa la celiyey riwaayadii fii xaalati aladaa'i gudashada xadiiskii la gudanaye dadkii kale la gaadhsiinayo xaaladiisa isaguna xaggaa tasaahulu saaxiiba oo waxaabaan uu yahay kaas kalaa min asli waa kalmuadi ama kaan yu-adiyade waaba se isagoo waxaabay taasi tahay oo misaalka uu yahay isagoo guta xadiiskii gudbiya lagu dul aqriyo ama isaguba yahay ka aqriyaya laa min asli asal dee saxiixa oo la dabdiyey oo muctamada xaggiisa aan ka gudanahayn asal la-aan dee markaa xiyaafidna maaha kaasna riwaayadiisa waa la celiyey aw qabila amase hadduu aqbalo ay warudda waa la celiyeyoo man qabila ruuxii isagana aqbalaya weeye atalqiina laqinitaanka wixii loo laqimo isagoo aqbalayay kaasna waa la waxa weeye waa la celiyey riwaayadiisii aw amase qad wusifa lagu sifeeyey bimunkaraati biriwaayati lmunkaraati munkaraadka werinteed lagu sifeeyey kasratan xaala kawniha daata kasrati munkaraadkaas mise xaal ay tahay mid badna u saaxiiba oo badan aw curifa lagu ogaaday bikasrati sahwi sahwi badnidii lagu ogaaday walxalna xadasa aanu waramin oo markaa min aslin asal saxiixin saxiixa aanu kaba waramayn haddii kale asalkaa layska ictimaadsanoo sahwigan waxbaa inama yeelaye fahuwa markaa sawada intii baanu wada celinaynaa xagga hoosena waa tan ku qabtay mucaliqu qowluhu fahuwa raddun raajicun likhamsati umuur waa shan amar waana shantan imaka aan soo sheegno marka maxaan odhanaynaaba fahuwa aymutasifu bidalik bishayin min dalik waa ka isagu ku sifoobay shay inta madkuurkaa ka mida oo dee intii aan soo sheegnay tasaahulkii xamliga tasaahulkii adaha talqiinta aqbalitaankeedii munkaraad badan ou ruuxu wariya mashwaad sahwi badan waa intaas adugu waa wax kuwaa ka mida kii ku sifoobayba raddun ay marduudun waa marduudatu riwaayatu markaa riwaayadiisu mid la celinayo weeye iyaga agtooda sababtuna waxa weeyaan istisaafka shay kuwaa ka mida lagu sifoobaa siqadii lagu kalsoonaa raawiga ayay taasi nuqsaaminaysaa dabdigiisii bay dhaawacaysaa laakiin haddii ruuxa manaakiir ha wariyey aanay manaakiirtu riwaayadiisa iyo shawaadu kuba badnayn amase dee ay kala soocantoo kala soocayo waxa munkarka iyo waxan kale amase isagoo sahwi badan ku sifoobay ama qalad badan asal saxiixa ka waramaya dee iyada markaa riwaayadiisii waa la aqbalaya waa hadalkiisu sido bal markaa dee mafhuumkii kalaamka waa midkaa jirta waa hadalkiisii ama riwaayadiisii waa la aqbalaya bal markaa sharaxana kolley waa dee sheekhu mawduuc ahaan macna ahaan buu beydkii kuba sharxayaye alfaada inooma qabqabanayo sharaxan isaga aan hayno ee waa macnihii guud ee beydku lahaa kollay amhilana ama waxyaalana waa la imanaya iyo nuqul kale oo culimadii kale inoogaba soo naqliyey marka bal de waxa yare kolley waa aniga ta iga hawl badan casharka intaa laga diyaarintu waa akhdaadama dhacaysa kitaabka bal taas dabdinteedi iyo sixideediiyo bal haddana meelihii kale ee kitaabka ama waxaan dhigtay bal markaa loo ku tirinayay bay masaadirti ay tahay kuba noqodo kolkol aanay barkood dee dhibyaraan loogu noqon karahaynba ama meel madaantii ay ku soo aroorinayaan waxyaalo badan baaba iska jirta ama yar badnaan karaan kolkol cibaarada nafteedii aad kaba helayn cibaaro kaloo lamid aad kutubtii kaba helayso markan uu masaladan waday hadal buu inooga soo naqliyey sucba xagga sharaxa oo wuxu uhi laa yaji-uka alxadiidu shaadu ila min arajul shaad oo waa xaggan riwaayadiisa markay ku badnaadaan shuduudka iyo riwaayada haddaba muxuu uhi waqiila lahu ayضa man aladii tutraku riwaayatu canhu su-aashan baa la weydiiyey ka laga tegayey in wax laga wariyaa waa tee kolley hadalkiisa waxoogaa baa wada socday ee sheekhu inbuu ka soo qaaday markaasuu yihi إdا أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف بkثرة من xadيثi وأكثر الغلضة halkan cibaarada horta macnaha guud waxa weeyaan ba lafdigan doonaya inaan yar hubasano si aan u yar hay yar dambeeya ruuxan waxa uu la sheegayaa ka laga tegaya riwaayadiisa marka wuxuu yihi hadduu ruuxani ruuxii la yaqaanay hedee lagu yaqaanay marka waa la yaqaanaa waa nin xadiidkiisii la yaqaano taasoo kaloo dee asxaab kala duwan buu leeyahy ayaa wuxuu badsaday ninkani uu kaba badsaday xaggiisa inuu ka wariyo waxaan dee dadkaa kale ee lo isagaba asxaabtiisa ah ee wax ka warin karayba aan agtooda lagaba helayn oon la garanayn maha hadduu eg nin isagu uu kaba wariyey ama xadiidkiya labale uu wax ka wariyo dee taas bal ha lagu tiriye qariib fardigiyo waxyaalaha laguma tiriyo dabdigiisa hala eege tadiyo way kala duwan waa sheekh macruufa asxaab kala duwan leh axaadiistiisii la yaqaano dadkani axaadiistiisii ay soo wariyeen taas buu hadduu dee marmar xadiis iyo laba dadkani aana sheegin kaba wariyana dee kolkol iyadna qariibun baa laguma tirin karaa ama fardi baa lagu tirin karaa ee wuxuu badsaday waxaan laba garanayn oo dadkii kale aanay garanayn buu ninkaas macruufka ah kaba warinaya dee riwaayadaisina la yaqaanay marka taasi waa munkaraad ku badan oo waxani waa munkaraad badan oo ayaa macnuu noqonaya qaladkiisa hadduu batana waa taasoo kale akar qalad lakiin haddaba bal cibaarada dhaacday tan walo dee kale muxadis alfaasil iyo qolooyinkii bal soo naqliya ay cibaaradiisan kaba soo noqonaysa xaafin xajar iyo amtaashe barkood halkan waxay ahayd idaa aktara can ilmacruufiina waxa weya m ida aktara m can ilmacruufiina m ida aktara horta taa bedelin tan waa caadi o de iyadna idaa aktara can ilriwaayati min almacruufiina ee waa ma laa yucrafu oo min xadiisihim cibaaro saasayde lakiin halkan oo kale ida aktara can ilmacruufi min alriwaayati dib ma laha oo haddaan idhaahno min alriwaayati can ilmacruuf iyo can ilmacruuf min alriwaaya kala dambaysiino oo la kala horreysiya dhib ma laha halka meesha taalla waxa weeye kolley aan masaadirtii kale kuwa ole maa laa yucrafu bikatra lafdigan katra waa zaa'id oo wax ziyaado ah weeye hadaladan de hadalkiisana kutub kala duwan buu inooguba wada sugan yahay ama kutub taraajim ha noqoto siyaasiyar calaam nubala ama kutubtan kale taraajimta dacafada sidaa dee waxwey nisada miisaanka xaafid oo kale ama kutubta musalaxa halkas looba qaado intaba hawada noqoteen marka waxa weeyaan un macnuu idaa aktara can ilmacruufi barhkood halkan idaa aktara min alriwaayati can ilmacruufi lakin waa isla macno barhkood halkan naqligoodu wuxuu aha min can ilmacruufiina oo dee la jamciyon ma laa yucrafu waxaan la garanayn oo min xadiisihi kaas isagu macruufka ahaa ee la yaqaanay waxaan xadiiskiisii inuu yahay aan laguma garanayn lagu aqoon buu kaba waray marka laftiga bikatran baa zaa'ida waa karoo qalada arintaas weeye waxyaalaha kale dhib ma laha oo kale laga yaabaa dee kutubta kalena hadalka sheekh wuxuu soo noqonayo in laftiga risaale laftigan waa ku dhow yahay oo waxa weeye walow halkan de ay waxyaala dhacaan halka shahaadaad ka dhaceen risaale ay shahaado dhacday marka laakin waxawna farqiga usi dhexeeya ma jiro wuxu uhi markaa naadibku raximah llahu tacaala uma in bujina haddii loo caddeeyo lahu raawigii loo caddeeyo qaladahu marka wasanka la eegayana nuuntan waan sukuuminaynaa oo dee hadhowna dee kolley ama laamtia laguba idqaamo ee laakiin lama xarakaynayo ina waa ficil maadi oo in la fadxiyo ayay ahayd ee wasanka daraaddeedun imakasta dee uma taasi hu marka laqbaynayno caadigiisi baan aqrayna in buyiina haddii loo caddeeyo lahu raawiga qaladuhu qaladkiisii loo caddeeyo oo famaa rajaca aanu laabmin qaladkiisii aanu ka laabmin saqada waa dhacayaa cindahum iyaga agtooda xadiiduhu xadiidkiisii jumaacu dhammaanba xadiidkiisi waa axaadiiu waa axaadiiu ee waxa weeyaan jamca axaadiistiisi iyadoo dhan bay wada dhacaysaaba kadaa saas buu alxumaydiyu imaamkii xumaydigeena shalay soo maray tarjamadii maca bni xambalin axmed ibni xambal maci iyo wa bni lmubaaraki ina mubaarak waxa weeyaan waxa weeyaan xumaydi ibnu xambal iyo ina mubaaraka aw sidaasay arkeen ay kuba tegeen sir camale xagga camalka lagu camalfalayo riwaayadii ama ixtijaaj ahaan ha noqoto ama riwaayo haba noqoteen qaala wuxuu yihi ibnu salaax wa fiihi hadalkaasoo ay riwaayaadkiisii waa la wada daadinayaa la yidhaaho oo ama qaladkan baa riwaayadiisii looga tegayaa la yidhaaho nadaru nadar baa ku suganoo bal markaa taas buu yihi oo waa nadar baa ku sugan laakiin hadda isdiraag buu laba yimo nacam ha bmacnaa laakina idaa kaana hadduu yahay laaban la-aantiisa aanu qaladkiisii ka laamini cinaadan madaxadeeg iyo cinaad minu iyadoo ay u ogyahay khada-a meeshii jira uu ogaan ugaba laami waayey oo cinaadan minu isaga xaggiisa ka ahaaday maa yunkaru lama qoonsanayo daa qowlkan ah riwaayaadkiisii ah la yska wada daadiyo maxaa tana waa adigu bal raawi kale oo laleeyahay riwaayadiisii ma aqbalayno waxa ay tahay dee qalab iyo khada ruuxa ka dhaca kollay taas cid ka badbaadaysa maba jirto ninkii raawigaa qalad baa ka dhacay ama matnigii xadiidka ugaba dhaco ama sanadkan uu ku wariyaha kaba dhaceen qaladkii baa loo cadeeyo o lagu yihi waxani waa qalad waa khada waxaa kaa dhacay oo riwaayadu saas sax kuma aha ama sanad ha noqoto ama matniga hadduu markaa qalad intuu sii garowsado uu ka soo noqdo uu meeshii toosiyo oo sii sawaabtayd uu kuba wariyo waa dee sidii la doonayee fiicnayd laakiin hadduu ruuxi iyadoo loo caddeeyey qaladkiisii uu qaladkii kusii adkaysto oo uu ka laami waayo taasi waxa weeyaa min khada loo sheegay oo og ama khadaasi sanid ha ku sugnaaday ama matee si uu ku warinayaa waaba kadib baa meeshii iman waxaan jirin baabuu warinayaa cilmina waa kan kuba warinayaa marka kaas riwaayadiisii waa la daadinayaa taas buuri waa sidaas marka aiman inooga soo naqliyo inoo magacaabay ee kolley xumaydi iyo axmedna isagu tacriif uma baana xumaydna waa si aan shalayso ninka uu yahay aan soo sheegnay ina mubaarakna kolley waxaan filayaa dee nin isagu isna tacriif u baahan maaha waa imaamkii macrufka ahaa he ay yidhaaheen bay ijtamaca si khasalu lkhayr kolleyna isagaa raggan ugu wada da-wahan weeye xumaydna waa ku xiga axmedna markaa waa ku xiga oo axmed baa meesha ugu yar raggan xagga da-dan ujeedaa rutbada uma jeede ayaa qowlkan kuba tegey taas ba weeye bal hadalka ibnu salaax waan arki doonaaye qowlkan macnihiisu waxa weeyaanuun ruuxa isagu khada uu galay oo kaba dhacay ku adkaysto oo yidhi si uman ku wadaya wixiina waa loo sheegay cinaadna arrintani ay tahay dee ninkani waxaan jirin markuu warinaya beenaalihii yaashiin baabu kaba mid noqonaya ama uu kuba dhow yahay marka riwaayadiisii maaha tan uun dee xadiiskiisiiba waa laga wada tegayaa dee ninka caynkaas ee qalad loo sheegay ku adkaysanaya nin ehel u ah maaha riwaayo allahuma bacd alculamaa waxay ku qaydaan dee qaladkii haddii loo caddeeyo oo ninkan u caddaynaya uu isleeyahay oo may malaa dee waxani sax maaha ama uu aqoontiisii maba lahoo dee tan isaga ayla tahay tiisu inay ta sugan tahay oo ninkan dee aanu isagu ictiqaadin waxani khada iny u arko waxani dee ninkan aragtidiisa ina tahay wax inaanu khada ahayn kale dee arrintu taas ma noqonayso barhkood baas masaladaa kaba soo reeba barhkood waxabay misaal ugaba dhigaan arrinaan halkii hore munkarka kuba soo maray walow munkari lagu tiriyo sheekha matnigu uu diidanaa matni ahaan uu kuba diidanaa oo imaam malik imaamu daarin hijra xadiisuu warinayey oo sanadkiisa uu kuba sugnaa min camr bni cusmaan ibnu cafaan kaas uu kuba sugnaa ayaa isagu dadku camr bni cusmaan ibnu cafaan bay kuba wariyeen isaguna cumar ibnu cusmaan ibnu cafaan buu kuba wariyey cumar labadana way jireenba dee waana lagu khilaafsanaa culimaduna waxay ku tiriyeen imaam malik inay tahay taasi laftii ama munkar ha ku tiriyeen ama saadee adigu taas sawaabka laga hayo ayay kuba jiriyeen imaam malik kama soo laamintaa bal wuu garanayay laguma inkirayo wuxuu odhanaya haadihi daaru waa kana gurigiisii oo dee waa isagoo leh darashadaanigama haysaba waaba kan oo gurigiisii baaba kana aan garanayo bal markaa isagu dee taasi may ahayn qalad intuu gartuu qaladnimo u gartay uu cinaad ulaba yimi waa isagoo le anaa sawaaba oo qalalkaygii ayaa sawaaba marka arrintu hadday taa tahay oo cinaadkan aanay ahayn ee uu leeyahay ama ninkan baabuu leeyahay aqoonteed maba laho dee kumuu qancin ama isagii baaba dee isaga kiiskii sabab u arkayo wuxuu arkayaa in qaladka soo janibka kale ay tahay ijtihaad ahaan iyadoo taas feerkan dee arrintu ma noqonayso waa taa riwaayadiisii lagama tegayo laakiin ninkii dee iyadoo qaladkii ruux garana macrifadii le uu caddeeyey uu iska diiday tii uu ku sugnaaday isagii markay dadkii kale ay ku wada khilaafeen naftiisii tuhmi waayey oo dee markaa isagii ismi riwaayo ka khada ah oo wixii ku adkaystay markaa riwaayadiisii wax lagu kalsoonaada maha waa la celinaya intaa weeye bal hadalkaynu salaaxna waan arki doonaa insha allahu tacaala kalay walow aan dee hadalkan tawjiihan dambe nimaka sheegayay oo kalay jawaabta ama wujhatu nadarkiisa iyo jawaabtii labadaba ay tahay uma in buyina haddii loo caddeeyo lahu shaksiyo qaladuhu qaladkiisii loo caddeeyo oo famaa rajaceed hadduu ka laabmo waa alxamdulilah dee waanay rag badan oo sidaasi way jireen oo marka xataa dee loo caddeeyo iyagu kolkol dee markay kutubtoodii u laabmaan haddii aanay markaa ruuxa kuba qancin ay kutubtoodii u laabmaan ee sawaabtii ataan kolkol baa ruuxa qaladku ugaba imanaya xifsigiisan iyo tan kitaabkiisiyo tan waa ka duwanaa ama bal markaasoo marka loo sheega ay kutubtoodii ku laabmaan ama sii kaley ka soo laamayeen iyagoo dee calalmalaba sheegaya oo kale oo bal markaas ee kale amsilada dadka aan helayna ama kutubta iyo taraajim iyo way noogula badan tahay oo barhkood dad aad uga yari meesha isgalay oo kale way kuba laamayeen ragga qaarkood baa marka hore ku adkaysanayo dee raggan iyagoo qaladkiiba iyaguna adkaynayeen oo de sayd numaciin oo kale iyo kaba dhacday maca nucaan bin maxamed alxaasil qaladkii hadduu ruuxu ka laabmo waa caadi ee ruuxii qaladki ka laabmi waayo oo kaleo faman rajaca saqada waa dhacaya cindahum iyaga agtooda xadiis oo xadiiskiisii jumaacu dhammaan kadaa saasoo alxumaydiyu xumaydi maca bni xambal iyo ina xambal oo maci ahaaday iyo bn lmubaaraki waa xumaydi iyo ina xambal iyo ina mubaarak oo markaa kada alxumaydiyi maca bni xambal ay wabnu xambalin iyo wabnu lmubaaraki ra-ow ay arkeen ay ku tegeen fi lcamali xagga camalka halkan laguma camal faliyo waa ixtijaaj ahaan iyo riwaayo ahaanba loogaba tago qaala wuxuu ihi haddaba ibnu salaax wa fiih in la yidhaah riwaayadiisii baa laga wada tegaya taas laba yidhaaho waxa weeyaan nadaru nadar baa ku sugan waxaaba dhici karta ruux inaanu kuba qancintan inuu isagii isu haysto sawaabkii oo uu leeyahy ruuxan aanu kuba qanacsanayn ama macrifadiisa haba noqoto ama isaga taase taasaaba kuba sugan oo markaa dee taa haddii lagaba tago maxaa waa ruuxina marka hore wax inaadu lamu iman khada uu og yahay khadanimuu ku daamay oo uu ku sugnaaday ama kibir iyo waxaha ugaba laabmi waaye wuxuu doono ma aha markaa nadar baa jaanibkaa kaga sugan bu ihi laakiin muxuu raaciyaa nacam nacamtu maanta waa adaanka istiraag oo kale laakin idaa kaana hadduu yahay maxay waa cadamu rujuucihi laaban la-aantiisaasi cinaadan madaxadayg iyo minhu isaga waa iska diidaya isagoo khada i og oo dadkii kale dee bal markaa khada ina loo cadeeyey ayuu ogaan isagaba diiday maa yunkaro lama inkirayo markaa daa qowlkan maxay ah in xadiidkiisi oo dhan la daadiyo dee lama inkirayo taasi wax munkara maaha bal hadalka ibnu salaaxukama ka dambeeya ibnu mahdi u shucbadkaba yihi kaa riwaayadiisa lagaba tegayna wayna waa macnaha nuunin وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور الشيخ وحر رحمه الله تعالى وأعرضوا ويكتيستين في هذه الدهور وأسبنا الضمب يدهورة عن اجتماع هذه الأمور عن اعتبار اجتماع هذه الأمور أمورا إما كان صوم الري حق الرواد الرواية ضد الله أقبل يعقب الصوم الري صفات كود إليهن kulankeeda iyo ijtimaaceeda raawiga ay kuba kulanto way iskaba jeedsan inay taa shardi kaba dhigaan waa licusrihaa adeegeeda daraaddeed ay adag tahay oo si ay ruwaadii khaasatan dambe umuuraha caynkaasaan uga wada helo ee bal cadaaladii iyo dabdigii iyo umuurahan looga shardiyey bal markaas aan uga wada helnaa waa adayga ay adag tahay bay mutacadirba maanta tahay ee bal yusafa shuruuddaa aynu soo maray ee ruwaadii hore mutaqadimiintayd loo shardiyayey si xadiidkii uu inoogu sugnaado bal markaas loo shardiyayey haddii ay maanta adkaato maanta inay isugu tagto raawiyo taa laga wada helo ku sifooba sida raggaa hore ay ugu sifoobeen ba ay mutacadir tahay yuktafaa waxaa lagu kaaftoomayaa markay noqoto xaggii cadaalada bilcaaqili ruux caqli leh almuslimi muslim ah albaaliq waa mukalafkii qaan gaadhay waa markaa khaasatan uu xadiidkii gudbinayo oo kayrilfaacili mid samaynaya aan ahayn bilfista fiski daahiran daahir ahaan oo dee fista muuqda oo uu samaynayo oo lagu arkayo aanu jirin waa masturuxaalkii markaas baatinkiisa ilaahbaaba oge oo kaa ayaa xaggii cadaalada ku kaaftoomaynaayo kii mastuurka aynu kuba soo maray ama majhuulul xaalka aynu kuba soo maray xaalku markuu yahay baatin ahaaneed ee ka daahirkaa lama garanayo waktiyadan dambe waan iskaga kaaftoomayna waa la iska aqbalaya riwaayadiisi buu leeyahay wa fi dabdi xagga dabdigana waxaa lagu kaaftoomaya wa yuktafa fi dabdi bian yusbata in la sugo oo maa rawaa waxan uu wariyey lagu sugo oo waxan uu warinayo weeye axaadiisa bikhabdi mu'tamanin ruux siqa ah oo aamin ah oo la aamino ama siqa ah khadkii inuu kuba sugan yahay taasun welibana wa annahu isagu yarwi uu warinayo min aslin asal uu ka warinayo asalkaasoo waafaqa waafaqay macnaa dee waa muwaafiqin ee aslu sheekhihi sheekhiisii axaadiisa uu kaba soo noqonayay asalkeedii kama qad sabaqa bal imika halkan waxa uu jirta sheekhu abyaadin uu inoogaba khatimaya masalo dee iskaba kolley muhim ah waxa weeye masaladaasi waqtiyadii hore kolleyna dahabi kitaabkiisan miisaan ilictidaal la yidhaha muqadimadiisa ayaa wuxuu ka dhigaa faasilka zamaniga ee mutaqadimiin iyo mutaakhiriin udhaxaysa inuu yahay alaa rasi calaa ra'si halaath mia min alhijra waa saddexdii boqol ee hijrada saddexa boqol wixii ka horeeyey waa mutaqadimiintii waana kolley raggana iyo aad ee loo laysaga hubsanaye shuruudan adag looga shardeeyey saddexii boqol wixii ka dambeeyey kutubtii waxay gashay ma axaadiisii kutub bay ku sugnaatay waxay markaa badnaatayba wixii waktigaa dambe ka gaadhay halkii beryaha hore dee majliskan oo kale oo weliba aada weyn inta loo yimaado sheekha axaadiistii uu yeedhinayo lagaba qoranaya oo kale taasi xataa waktiyadaa dambe imlihii jiray warintii waa kutubta waxa kuga sugan baa sheekhyadana laga warinayay uun ee ma yahayn axaadiis iyaga sanadkoodii iyaga keli ah lagu warinayo haddii sanadkiisaasi uu inoo saxiix noqdona u xadiidka inoo saxiix noqon haddii sanadkiisaa khalad ku sugayna xadiidkii la celinaya may ahayn oo bal markaa waxa weeyaan waktigaa hore qaradkan ruwaada laga lahaa wuxuu ahaa in la garto kooda caddiga iyo kooda majruuxa la garto in la garto bal xifdigoodu sida uu kala teegsan yahay la ogaado si loogu gaadho marka xadiidkii inaynu saxiix yeelo ama aan daciifino ama aan taxsiinino bal markii haddaba qaradku ka ahaa maxaa markaa meeshii taallay in aad laysugu adkeeyo xagga marka la eego ruuxan xadiidka warinaya sifaadkiisa oo dee sifaadka aynu soo marray majmuuceedii sifaadkii waxaan kusoo marray cadaaladii waan soo marray oo dee inuu muslim baaliqa caaqila noqdo salim alfista weliba halkan maanta daahir iyo baadin bay ujeedeen maaha wax daahira un laguma kaaftoomayn alfista daahiran tan ma ahayn khaali muraaka nabadgale waan soo aragnay xagga dabdigiina dee arrin adag bay helaynu soo marray laakiin waa tan imika aynu soo marray tasaahulka ruuxuu kaba dhacayo xamligii iyo waxa weeyaan addihii oo kale talqin aqbalaya munkaraad badan warina waxyaalaha inaan riwaayaadkoodii la wada aqbalahayn waa nin garanayo waxan uu warinayo oo dabdinayo hagaag u sugay oo dee lagu kalsoonyahay ama dabdi sbir ha noqdo ama dabdi kitaabiga waxan uu warinayo taas bay ahayd haddaba bal markaa dee sifaadkaas majmuucood baa la shardiya sababtuna waa ninkan dariiqiisa ayaa ama xadiidkii inoogu saxiix noqonaya ama uu xasan ku noqon ama uu daciif ku noqon laakiin markii dambe arrinku ay dheeraatay kutubtiina la dabdiyey waxaa la warinaya ama kutubtaa waxaa ku sugan ay tahay maanta ninkanna dambena hadduu xadiid aan kutubtaa laga helay la yimaado lama qabalayaba xadiis aan kutubtaa ku jirin ee isagii laga aqbali maayo haddii xadiis isagii uu laba yimaadana xadiis kutubtaa ku sugan xadiisuu la gooni noqday ma noqonayo qariibnimadii iyo fardinimadii ee kolley waa waxaa kutubtii ku jira oo wax aan cid kale aanay warinayn hadduu laba yimaado kutubtii laga waayeyna isagii xadiiskani lagama aqbali maayo haddii uu waxa weeyaan kisa saacan kaba helana waa xadiis aan fardiba ahayn oo xadiisuu la gooni noqday maaha marka waxaa kaloo noqotay ujeedada lagaba leeyahay werintan iyo riwaayadii inuu aynu haysano shaygan ummadeenna u khaaska ahaa ummadi kale aan kaga dunayn isnaadka ina xadaanii akhbaranii aanay inaga goyn walow aanay maanta xadiistaa inoogu sugnaanahay oo xadiis aan lagu saxiix yeelahayn xadiisna aan lagu daciifin ahayn haddana inay sharaftaas weyne ummadeenu lahayd ee ay ummadaha kale kaga dunayde aan helayno intaan waktigeedan ka kaxayno rasuulka ilaahay iyadoo cidda inoo dhexaysaba mid mid loo garanayo inaan xadiiska saa kuma warino taasi ay noo socoto xadasanaa akhbarana ay joogto unbaabay ahayde in wax lagu suga may ahayn de kol haddii markaa qaradku yahay mujaradu baqaa'i silsilati isnaadun wax kale aanu ahayn wax ku sugnaanayo ama lagu dhacifinayo ninkan riwaayadii iyo wixii warinaya haddaba quruntaa horeba ayaa markaa maxay noqotay in la yidhaaho shuruuddii layska fudaydiyo oo bale dee ruuxii muslimka inuu dhowrsoonyo sown iyo satri meesha jiraa way taalahay laakiin shuruudan adkayd meeshii layskaba daayo oo la fudaysado taas bay keentay marka maa faasilkana waa ta aan leenahay waa qarriga dee saa u dahab yidhaah taas waxay u keentay horta arrinta keentay berigaa hore ee bal qarniyadaa saddexdaa raggan axaadiiste way jireen rag koron iyaga riwaayaad lahaa ama raggaa la daciifinayay laakiin raggan dee cumdada ahaa ee culimmadu ay u tegayeen ee loo rexlaynaye wax laga qaadanayay rag rexlo dheer lahaa dalab dheer lahaa axaadiistoodii macrifo weynu leh oo dabdiyey oo aqoonteele bay ahaayeen ama waktiyada dambe maxay noqotay ciyaal yaryar oo majlis la keeno samaac shan jir lagu keeno hadduu ugu weynaado toban jirba lagu keeno waxaa la dhigayaana maaha dee safiina iyo wax looma dhigayo waxaa la dhigayaa waa kutubtii waaweyneyd ee masaaniid iyo jawaamic lahayd welibana ninka dhigayaa maaha dee kollay diraayo ma aha wax lagu dul aqriayo laga yaaba bukhaari oo kalea dhowr cisho ama toddobaad iyo bil inka yar lagaba ayaa lagaga baxaya ilmaha yarna waa joogaa hadhowna magaciisii baa la qorayaayo dadkii maqlay kitaabkaasuu ahaa intaa macrifo kalaba ma yeelan sidii un baaba ku socday looma baahno cidi waxba kama doonayso cid wax la weydiiyo ninkani maaha ragga qaarkood de waa la garanayaao ama de way badnaayeenba bal iska daa inay waxa weeyaan aqoon leeyihiin kitaabkan u qoran magacooda ku qoray ma aqri karayo oo qiraa'adiisiiba aanu toosinahaynba markuu ninkii sideetan jir gaadhay ama toddobaatan jir ee dadkii kitaabkan sheekhaa ka maqlayba cid ka joogtaaba aanay jirin isagana laakiin dabaqadii ku qoran yahay inuu kitaabkii maqlay ayaa loo baahday sanad ahaan bay ugu baahdeen markaasaa la isugu yimi waxaa laga qaadanaya muxuu yihi waa silsiladan xadathanii fulaanta isaga kitaabkiisaba macrifo uma laha marka laakiin maxaa jirtay kutubta ragga iyagumay qorahayne rag dee lagu kalsoon yahay ay oo dabdi leh ayaa kitaabkii bal masalan qiraa'ada tawaleyey horta sheekha lagu dul aqriyayo nin saasaa tawaleeyey gees kalena marka magacyadan la qorayana haddii dee cid aan la garanayn ay qorto ninkani inuu riwaayo joogay kale laguma kalsoonaanaye dee dad fiqaad ah ayaa ama kitaabkan nusadiisa hala raaciyo ama salaf waxay odhanayeen oo dee wax u gooniyo fahraso oo kalaba ruuxii ha looguba qore magacyadii dee waxaa qorayay ruux la garanayo aqoontiisii iyo macrifadii iyo siqadiisii la garanayo oo hadhow la ictimaadsado inuu hebel joogay kitaabkaa uu joogay loo ictimaadsado cumdadii markaa maxay noqotay dadka ninkan aqriyaya iyo ninkan waxa weeyaan qoraya khaasatan magacyada dabaqada simaaca qoraya taas baaba la ictimaadsanaya kuwan iyagu ictimaad may lahayn yari bay wax ku maqleen weynin oo sanad ahaan baa loo baahday marka dadkii caynkaas ahaa haddii aan idhaahno shuruudahan u shardin mid buuxinayaba ma jirin mid alla mid buuxinayay dee shuruudahan ma jirin markaasaa maxay noqotay ninkana de xadiis dariiqii inooguma sugnaanayo xadiisku waa xadiiskii kutubtii hore kuma sugnaa waxaa looga baahan yahay sanadkii de inuu xidhiidho un sanadka xidhiidho iyagana markaa ay sanadkoodu caali noqdin baa loo baahanaya dadka caynkaasa markaa dee markay umuuruhu taa damba noqdeen ayay umuurihii oo dhan fudaydiyeen oy leeyihin shuruudda hore way adagtoo lama furin karayo dadka caynkaasa laguma tadbiiqin karayo haddii la yidhaaho wixii baryaha dambe ku tadbiiqinaya dadka muxadisiinta ah ee badnaa ama riwaayo lahaa in yar baa kaba soo hadhi layd waayo meeshina iyagu cumdo bayahayna kutubta waxaa ku sugan bayno cumda markaasay umuuraha yidhaheen markaa maxay yidhaheen xaggii cadaalada dee islaam waa la shardiya waana cinda alada hadda maha cinda taxamul buluqna waa la shardiyay oo de waa cinda alada haddii kale ruuxi dabdiba ma laha marka hore uu taxamulayo yari buu ku taxamulayo waa marka dambe uu weynaado buluq iyo caqli xaggii kalena fasta inuu ka nabadgalaadiyo hore waxaynu ku soo maray dee ninka daahir iyo baadimo ninkii xataa cadaaladiisa wase aan ka saahil ahayn waa kaa mastuurka lagu magacaabayey ama majhuululxaal xaalada baatinka un marka ay tahay ee riwaayadiisii la celinayeyba kan tii baa la aqbalayaayo waa inaan fisku uu daahirsanayo oo lagu arkayo aanu jirin oo macnaa dusha sare de waa ruuxaa dhowrsoon taas intaasa xaggaa laga kaaftoomaya waxyaalo ruuxa lagu tiriyo markay dee sharafdhac iyo waxa ruuxaan muruuco lahayn oo hadhow la yidhaaho dee ninkan waxaa samaynaya umuuraha ku kacaya waxaan iskaba dhowrayna ruux dee hadhow aadaye la-aan wax kastaaba uga dhici karaanba weeye la yidhaahna aan ahaynon xaggii dabdigana maxay ahayd dabdigu dee waa ti aynu soo marray wixii waxaa ruuxa dee dabdigiisa ama dabdi sadri ama dabdi kitaab baynu soo maray umuurahan imika aynu kuma soo maray sahwiga badan iyo waxaan dabdi la-aan bay markaas sababtoodu ahayd ee xaggii dabdigiina maxaa lagu kaaftoomaya isagu ama daabid ha aada ama yaanu ahaanin be waxaan uu warinaya maaha axaadiis uu toos inoogu warinaya waa axaadiis kitaabeed oo kitaabkan baa silsiladii uu inooguba sugan yahay waxaan uu warinaya inuu ku sugan yahay ruux markaa iqaa khadki ama khadka uu ku sugan yahay waxay uga jeedaan majliskoo kale marka la isugu yimaado ee kitaabkii sheekha lagaba maqlo dadkii kitaabka maqlay baa la qori jiray kolkolmas dee waana inoo dambaysa haddii la dhaha kitaabka inooguba iman doontaa markay isticmaali jireen kitaabkaaba haddii la doono safxadiisa hore ama meel kamida lagu qorayo ama meel jusaskiisa bilowgooda lagu qorayo hadduu jusas yahay waxaa lagu qorayaa ciddii sheekhii dee musnica ahaa iyo taariikhdana way qorayeen ciddii saamiciintayd waa ciddii joogtay kolkol markaa carruurtu hadday yaryar tahay ee waanay shan jir gaadin xuduur bay u qorayeen sa inoo dambaysa waa joogay ama waa la keenay ee uu maqlay ma odhanayna wixii shan jir gaadhayna uu maqlay bay qorayeen marka taasi haddii dee nin aan la garanayn cid qortiba aan la garanayn iyada lama ictimaadsanayo riwaayo looma ictimaadsanayo ee dee nin lagu kalsoonyo raggii markaa la yaqaanaya inta badanna taa waxa tawaleya nin macrifo leh waxaa dhici karta sheekhu macrifada maba lahaa ee ninkii macrifada lahaa ayay qoray ee siqada ahaa ayaa lo la ictimaadsanayaa hebel inuu riwaayo kitaabka u leeyay kitaabka ninkani sanadka mooye macrifoga uma lahayn marka waa inuu waxaan uu wariyey ruuxa aaminkee siqada gacantiis khadkii inoogu sugan yahay oo taa la arko dee khadkina maaha inuu waa khadee kii la garanayo taa uu kuma sugan yahay taasi waa mid arrin labaadna way jirtaa marka dambe lagaba warinayana kitaabkan dee dadku lagu dul aqriaye meesha asalka ah ee lagu dul aqriaya waa inuu kitaab sheekiisa kitaabkiisii waafaqsan oo lagu saxay muqaabalada inoo dambaysa la sameeyey waa inay kol haddii intaa la helo isagu ama qaladkiisu ha badnaado ama ha yaraado xifsi halaada ama yaanu lahaaninbe waxba kitaabkaasaan ictimaadsanayna oo san markii ibnu kasiir baan ku saaraynay xajaar ninkaa la odhanayay ee qarnigii sideedaad madaxiisii laga bilaabo toddobadii boqol ilaa toddoba boqol iyo soddonkii intuu dhimanayay iskaba daa dee dadkii ruwaanda ahaa iyo dalabadii xufaadii islaamkuna isugu timi kumayaal iyo kumayaal ay wax ka wariyeen dhowr iyo toddobaatan jirkiisii unbaa la helay magaciisoo qoran ajzaa bal markii ay toddobadii boqol iyo meelaha muuqatay sheekhan inuu wax ka maqlay uu ku qornaayo jusaskii laga helay inuu magaciisa kuba qoran yahay lix boqol iyo soddonkiii buu dhintay zalidi ninkan tajriidkana sanadkiisa kuma sugnaa bal markaa xuseen mubaaraki zalidi lix boqol iyo soddon isagana toddoba toddobadii boqol baa la arkay magaciisii ninkuna intaa waa nin dhagax jeliya oo da-o intaasoo cilmi lagu aqoontaas markiiba dadkii ay u yimaadeen ilaa laga bilaabaya waktigii dee soddonkeedii waa uu dhintay isagu toddoba boqol iyo soddonkii boqol iyo dheeraad buu ku dhintay waxa weeyaan dee cid kasta ragcaa soo mariy ibnu kasiir lahoo dahabi laho adigu raggii xufaadii waktigaas cid aan u tegin oon wax soo dhegeysan bukhaari may jirin iyo dee bal kutubtaa kale uu warinayay ninkani macrifad kaasa ma laha oo dee nin umiya ayuu ahaa ee meeshii maxaa jiray dee cid lagu kalsoon yahay oo khadkiisii uu kuba qoray iyo magacii maxaa ninkana looga baahan yahay ragga lamidka dahabiya amtaashi markay ninkan ku dul aqriyayaan wax arrintiisba ay taa tahay dee kollayna tarjamadiisa hore kitaabka horaan uguma sheegnay waxay arrintu ahaydba waa silsiladanu dee waa sanadkaa caali buu leeyahy adduunyadana nin la sinaa markaa ma jirin xadathana laasin baa la doonayay sanadkii uu kuba xidhiidhay laakiin xadiis dariiqiisa kuma sugnaanay haddaba bal markaa asalkan uu ka warinayaana usuushii dabdisnayd waa inay ee sheekhiisa asalkiisii waafaqsan inuu kitaabkan maqal u leeyihiin inay noo sugantay intaas wax kale aynu eegayna mama jirto sababtuna waxa weeye xadiis aynu dariiqiisa ku saxayno ama ku daciifinayno ama halkaas ku taxsiinayno mama jirto ee cumdadu waa kutubta hore waxa kuba sugnaa intaas weeye agaamasa inoogaba sugan wuxuu ihi markaa waa carabu way ka jeesteen culimadu fi hadihi duruuri waa zamanadan dawaadna ta aan leenahay faasilkuwa saddexii boqol wixii ka dambeeyey walow dee weli kutub roron la alifay ilaa qarniga afraad iyo qarniga shanaad madaxiisii oo kutub sanadkooda lehba la alifay oo sanadkooda ay kuwa warinaya alfaadooda leh so dee kutubta xaakim iyo ibnu xibaan iyo behaqa iyo raggaasi waa caradu fi hadihi duhuuri can ijtimaaci hadi waa can ictibaari ijtimaaci hadihi lumuuri wey umuurta aynu soo maray kulankeeda ay kulmaan iyo raawiga ay kuba kulmaan ictibaar la ictibaariyo ictibaar ictibaar la ictibaariyo taas ayay iskagaba jeesteen maxay uga jeesteen licusriha oo dadka caynkaasa dee laguma heli karo oo wax sidaas inooma soo baxayo waa adeegeeda ay adag tahay ee bal yuktafa waxaa lagu kaaftoomayaa xaggii cadaalada markay noqoto shardigii cadaaladaan kaga kaaftoomaynaa bilcaaqili ruuxii caaqilkaa almuslimi muslimka albaaliqi hayr ilfaacili mid samaynaya aanin fis oo macnaa daahiran eg daahiran si awal hore lama aqbaleen taas waa inuu daahir iyo baadil baa la odhan lahaa waayo haddii kale maskuurkii baa inoo soo geliyay riwaayadiisa la celinayay ee maanta fiska daahir oo lagu arkaya aanu jirin taasi waa xaggii cadaalada wa fi dabdi wayuktafa waxaa lagu kaaftoomayaa fi dabdi raawiga xagga dabdigiisana bian yusbata yusbata iyo yusbita nusqooyinka matiga labaduba way kala dhaceen yusbita markaan idhaahno waayo had iyo goor cibaaradii nasriga ahayd ee meelahan culimada afkooda kusoo noqnoqonaysay waa dee an yakuna matalan dee xaggaasna marka kitaabkiisani musbatan bikadin mu'taman cibaaro saasay kaba cabiraya an yusbata in la sugo maarra waa waxaan uu warinayo axaadiisan maanta ama kutubtan uu warinayo in laguma sugo bikadi bikadi mu'tamani ay bikadi iqatin way ruux iqaa khadkii oo waa ta aan sheegno samaaciisu ruux lagu kalsoon yahay inuu ku qoran yahay inuu kitaabkan dee uu leeyahay riwaayo weliba shardi labaad wa anahu isaguna yarwi inuu warinayo marka uu warinayo xadiiskii min aslin xaggan markaan wasanka adug ama beydka lagu inshaadayo hamsada haddii la taxqiijiyo oo la sugo wasanku waaba ma toosnaanayo saas daraaddeed bay halkan dee darji bay kaba cabiraan shuraaxduna macnaa waxay ka dhigan tahay hamsadan baa hamsatu wasliga isaga bedelayaa haddaan hamsatu wasli u bedelnana nuuntii baan fadxinaynaa nuuntan markaa dee mintan jaarada nuunteedii oo min aslin min aslin baan saasaan aqriaynaa hamsadii hamsatu wasli kaba dhigaynaa laakiin marka kale waa caali waa taxqiijinaysaayo min aslin asal waa inuu ka warinayo waafaqa waafaqay asalkaasi oo macnaa muwaafiqin leh waafaqsan liasli sheekhihi sheekhiisii uu ka wariyey sanadkan kuba sugnaa asalkiisii uu lahaa lagu saxay oo lagu dabdiyey oo lagu eegay oo markaasaa kuba waafaqsan kama qad sadaqa si uu u horeeyey oo hadalka dee macnaa hore waa u hormaray oo ama ugu horeeyey binaxwi daaka hadalkan imaka aan sheegnay oo azilinadan dambe in umuuraha kulankooda in la ictibaariyo ay iskagaba jeesteen ee lagu kaaftoomayo ruwaadii xag cadaaliya xag dambi umuurahan dee sahlan ee ruuxii lagama heli karee aan sheegnay si ugu horeeyey oo macnaa uu yiri weeyo dee waqti horeba ibnu salaax iyo ciddan horteed binaxwi daaka hadalkaa naxwigii albayhaqiyu bayhaqi oo bayhaqi baa sharaxay idinkuba sugan tahayne yiriba oo markaa ibnu salaax oo hadalkan imaka uu sheeku nadminayay uga horeeyey oo yidhiba waqtigan markay dee ruwaadina tawasucan badani kaba dhacday muxadisiintii zamankina xadiidkoodii rag xifdisanba aanu ahayn bal aanay dabdinahayn boonay fiicnay inay kutubtooda haba ugu aqriyaan iska daa xifta inay kitaabkii kaba aqriyaan ma toosinayaanba oo iska caamaba ah oo waxaan lagu dul aqriyayna aanay garanahayn qira'adii kol haddii asalkii samaacooda lagu qoriyo dee kutubtina ay tadwiinsan tahay markaaba laga kaa lagu kaafsoomaya una taasaa la cunsimaadsanayaayo sababtuna falaqad aala wuxuu u iishay macnaa masiirkiisi iyo ma'aalkii noqday assamaacu maqalkii ibri qaarkood looga jeeday xadiiskan sheekha marka laga maqlo bal xadiiskii dariiqaas sanadkaa inuu inoogu sugnaado taa loogaba jeeday wuxuu ishuu kuma dambeeyo ma'aalkiisi noqday litasalsuli sanad libaqaa'i tasalsuli sanad sanadku tasalsulkii uu ku tasalsulayey xadatanaa fulaan akhbaranaa fulaan taa uu ku tasalsulayay inay baaqi noqoto wax kale maaha halkii markii hore ahayd inuu xadiidka ama saxiix noqdo ama daciif noqdo xadiidkii markaa amaan ku camal falo amaan ugaba tagno maanta waxay noqotay un silsilada isnaadku inaanay inaga go-in oo xidhiid meeshii uu jiro sharaftaadii iyo manqabadaa ummadu lahayna ay baaqa noqotee wax kaloo jiraa ma jiraan kol hadday taa tahay wixii kale kutubtan baa asala oo iminka bukhaari oo kale markaan warinayno dee sanadkana imarka haddaan bilowno sanad ahaan aynu bukhaari ilaa intaynu ka gaadhayno dadkaasi cumdo imika maaha xadiidka riwaayadiisi cumdo kuma aha bukhaari marka laga bilaabo dee sheekhiisii ilaa sanadka xadiidka kuwaas weeye cumdadu axaadiistii way dabdisan tahay halkaasay kuma dabdisan tahay kitaabkiina waan ognay sheekh uu ka tawaaturay oo haddii aanu sanad inaguba soo gaadhina taasi waxba inama yeelaysa oo kitaabka waa kitaab tawaaturo sheekhi ka tawaaturay ama waxaan sanadkan kaxaynaa waa si aynu dee iyagii ugu dayano un silsiladii inoogu harsanaaso markaa kale haday taa tahay dee raawigii maxaan uga kadeedaynaayo aan shuruudo adag ugu shardaynaa taa wey kamaa qad sabaqa si u sabaq u horreeye wey umacnaa waa ibnu salax iyo hadalkoodan uu dee ugaba horreeyey isagana sheekhiisi xaakim iyobaa ugaba sii horreeye inaxwi data albihaqi bihaqi oo taas way falaqad aala wuxuu ku dambeeyey waa cilo ayay si u tahay assamaacu maqalkii la maqlaya axaadiisa bitasalsul sana libaqaa'i tasalsul sana wax kalaba ma wallah subxana watacala aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه والشيخ زاد فيه ما وجدت ما في كلام أهله وجدت فأرفع التعبير ما كررته كثقة صف ولو أعدته ثم يليه ثقة ثم يليه ثقة أو صف أو متقن أو حجة حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق وصير بذاك مأمونا خيارا وتالا محله الصدق رووا عنه إلى الصدق ما هو كذا شيخ وصد أو وسط فحسب أو شيخ فقد وصالح الحديث أو مقارب جيده حسنه مقاربه سويد حمل صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بأس عراه وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقلا أن, أن ابن مهدي أجاب من سأل أصدقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا وربما وصف ذا الصدق وصم وصم ضعفا بصالح الحديث إذ يصم مراتب التعديل تعديل كمراتب تيسي أي مبحث تيسي كان يهي وتعديل وحي يهي والنصام مرة والروحي والله حكمية دي الروح عدالة يوصل ناسي يهي عمل تسكيه haddaba iyadoo dee tacdiilkaas baa waxa weeyaan kollay daay meesha uu jiro haddana ma aha tacdiilku martabo keliya ama dee heer keliya oo ruwaaddaa la taskiyeeyey ay ku wada kulmayaan walow magacan tacdiil uu kaba dhexeeye aada bay u kala heer sarreeyaan way kala xoog badayiin tacdiilkana maraatib kala sarraysa oo badan baabu yeelanayaa oo dhowr aan arki doono bal haddaba maraatibta tacdiilka taas buu waxa weeye maxalkeedii kan yahay ka wuxuu uhi naadimku raximah llahu tacaala waljarxu jarxigii iyo watacdiilu tacdiilkii qad hadabahu waxa taxriiriyey saaf yeelay oo alfaadihii iyo dee culimmada iyo a'immada xaggooda ka soo fulay intuu ururiyey haddana bal waxyaalahay kala tilmaamayeen iyo maraatibtiisa u kala qaybiyo saa ku saaf yeelay ibn abi xaatimin in abi xaatim waa ayaa tartiibiyey imaamkaas waqti ayuu tartiimay tahdiibiyuu saas yeelay oo uu taxriiriyey ratabahu uu tartiibiyo maraatibkaba yeelay kolleyna xagga wasan ahaan ibnu abi xaatimin laba xaalo mid ahaan ayaa aduu kolley wasanku ku toosnaanaya in tanwiinta la gooyo si markaa naqriayo ibnu abi xaatimi laydhaah hamsadana markaa la taxqiijiyo ama hamsatu qadcigeedii lagu daayo oo laydhaah ibnu abi xaatimi id ratabahu iyo in inta la tanwiiniyo hamsadan hamsatu wasri loo bedelo oo markaa dee ay dhacdaba taas baa waxa weeye labada xale ayaa wasanku kuma toosnaanaya iyadoo hamsadii la taxqiijinayo ismigan xaatibna la tanweeninayo wasan kuma toosnaanayo oo ibnu abi xaatimi id ratabahu iyo ibnu abi xaatimi id ratabahu washaykhu shaykhi waa ibnu salaaxe zaada waa ziyaadiyey fiihima waa jarxigiiyo tacdiilkaba maraatibtoodan uu sheegay ee uu keen markaa isagu uu sheegay kuna tartiibiyey ibnu abi xaatim waxbuu ku sii daray oo wuxuu ziyaadaad ayuu laba yimi oo markaas alfaado kale oo dee aanu isagu sheegin oo culimmadii kale ay iyagu tacdiil ahaan ay u isticmaaleen buu soo kordhiyey ibnu salaax wajadtu aniguna haddaan ahay ciraaqi waan ziyaadiyey maa wixii wajadtu aan helay fii kalaami ahlihi cilmigan dee sharxigiiyo tacdiilka ama cilmigan xadiiskaba ehelkiisiiyo a'immadiisii hadalladoodii wixii aan kaba helay taas baan ku soo kordhiyey ee bal markaas taaba wey wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala inoo sheegayaa imanka jarxi iyo tacdiil buu inala egi dee taasee maraatib horta tacdiil baa inoo soo raysa casharka maanta tacdiilkii un ama jarxiga maraatibtiisa way inoo sambaysaaye laakiin si guud alfaadahan raawiga markay tajriixinayaan ay isticmaaleen a'immadii xadiidku iyo alfaadihii iyadna ay isticmaaleen taskiyada ay u isticmaaleen oo dee iyaduna alfaadaha kala duwanna kolay ay ahayd kolba ruuxu halkuu ka gaadhsiisan yahay cadaalo ama iyo wixii raacayo dabdi ahaa in cadaalo keliya un roowaxaraawi xadiidkiisi laguma aqbalayeen ama in xagga marka la eego dacnintana dacneeya heerkay joogto iyo isagu heerkaa xaggu kaba gaadhay inuu dee dacni kooban yahay iyo dacni dhexdhexaad iyo dacni aada u adagba yahay umuuraha caynkaasa alfaadaha kala duwan ee tilmaamayay ee maraatibta ay leedahay ruuxan taskiyadiisu ama maraatibta iyo heerka uu kolba ka joogo xaggan jarxiga uu kaba joogo ee a'immadii kala duwanayd kaba soo fulay ayaa imaamkan ibnu abi xaatim laydhaah waa nin aada u macruufo kolley aada u mashhuura oo cabduraxmaan la odhanayay kutub kala duwanna leh marka la eego rixlo dheerna lahaa cilmi aada iyo aada u waasaca lahaa welibana ay taa u dheerayd isagu inuu ahaa ra'san fi taqwa waalcibaada dadkii xagga cibaadada iyo taqwadana heerka aada iyo aada u sarraysa kaba gaadhay oo cilmina dee madax buu kuba ahaa ama ra'si buu kuba ahaa camalfalna waa ku ahaa waxaana dhalay imaamkii isna dee waxa weeyaan kolley aada u shahiirka ahaa ee a'immadii waqtigiisii dabaqadii koowaad ahaa abuu xaatim araazi raggan jarxiga iyo tacdiilkana ragga uguba heer sareeya ama naqdiga ahaa imaamkaas baa dhalay kitaabna waa leeyahay kolleydana kutub kala duwan buu leeyahay kutubtiisa waxaa ka mid a kitaab laydhaha aljarxu watacdiil oo dee muntashira madbuuca oo dee kitaabkuba oo sagaal mujallad ku madbacaysan kitaabkaa xaggiisa hore ayuu umuurahan soo dhigtay oo waxa weeye kolle kitaabkuna waxaa asaas u ahaa aabihii iyo ninkii kale qariinkiisa iyo rafiqiisa ahaa abuu zurcat araazi